galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo axad ah bisha oktoobar ee sanadka kuna waa saddex iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtiiyo wararka v o e na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o e waxaa ka mid ah sagaal garoon oo laga dhex dhisayo garoonka muqdisho stadium ciyaaraha dubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa ilaahay mahaddiisa in haddana aan ku tallaabsannay qaybihii kale basketboolka iyo volleyboolka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu uu lahaan jiray dowladdeennii hore ay hirgelisay shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno
sidoo kale waxaad maqli doontaan warar ku saabsan dilal iyo mudaaharaadyo ka dhacay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaan ka eedooyeen dhallinyarta deegaankan dhaladiioo saraakiil iyo ilmoosha saraakiil ee maamulka ka mid ah in habeenima meeshoo la soo dhiyo oo la soo beegsado inay shaqa la qabsadaan shaqadiina markii bogaan awlaaddii ina mid midayan dilaan labadii qoli dawladda siisii dawladda iyo awlaaddii intii hubka haysatay ina meeshoo la gabar tilmaamaysadoo laleeyo
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale waxaan idin haynaa warbixinno xiisale oo kala duwan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqaymo ay milatariga israa'iil ka geysteen marinka khaza lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo labaatan falastiiniin ah xilli ciidamada israa'iil ay ku sii siqayaan gunta xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo hareeraheeda oo maalmihii lasoo dhaafay ay howlgalla ka wadeen hay-adaha caafimaadka ayaa sheegaya in kumanaan qof ay ku go'doonsan yihiin mukhayamka xerada jabaaliya islamarkaana ay jirto cabsi ah in marka ciidamada israa'iil ay halkaasi ka baxaan ay jiri karaan khasaare lixaad leh oo soo gaara rayidka sagaal iyo toban qof ayaa lagu dilay habeenkii sabtidii gelinkii dambe shalayna toban kale ayaa lagu dilay laba duqayn oo ciidanka israa'iil ay ku bartilmaameedsadeen xeryaha jabaaliya iyo nusayraat ee bartamaha khaza tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay korodho milatariga israa'iil ayaa sabtidii shalay soo saaray amaro kale oo ay dadka ku nool laba xaafadood oo ku yaala dhinaca waqooyiga khaza ay ku amrayaan in ay ka baxaan aaggaasi iyagoo u sheegay in xaafadahaasi ay hadda yihiin aag dagaal sanad kadib dagaalka ka socda khaza ayaa lagu dilay in ka badan afartan kun oo falastiiniin ah oo u badan dumar iyo caruur baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta kiristanka bob francis ayaa ku baaqay in la ixtiraamo howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee koonfurta lubnaan ee unifil kadib markii ugu yaraan shan ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay lagu dhaawacay dagaalada ka socda koonfurta lubnaan ee u dhexeeya ciidanka israa'iil iyo xisbullah bob francis ayaa sheegay in uu dalbanayo in la ixtiraamo ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ilaa iyo haatan dadaaladii lagu joojin lahaa dagaalka ka socda lubnaan iyo khaza weli ma aanay miro dhalin boobka ayaa ku baaqay xabad joojin deg deg ah oo ka dhacda dhammaan furimaha dagaalka iyo sii wadidda wadaxaajoodka iyo diblomaasiyadda si nabad loo gaadho ugu yaraan saddex iyo labaatan qof ayaa sabtidii dhintay kadib markii ciidamada militariga suudan ay duqayn ku qaadeen suuq ku dhow mid ka mida xeryaha waaweyn ee ciidamada gurmadka deg deg ah ee kasoo horjeeda ciidanka suudan dagaalka ayaa weerarkan ayaa ka dhacay koonfurta khartuum sida ay ku dhawaaqeen gudiyada gurmadka deg deg ah maanto axada jimcihii iska horimaadyada ka socday caasimada suudan ayaa cirka isku shareeray iyadoo inta badan magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada taageerada deg deg ah diyaaradaha dagaalka ee militariga suudan ayaa duqeeyey bartamaha iyo koonfurta caasimada khartuum sida laga soo xigtay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ku dhowaad milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad cuntayari ah oo daran gudaha dalka suudan sabtidii shalay duqaynay diyaaradaha militariga suudan ka geysteen suuqan ku dhow xerada ugu weyn ee ciidamada teegarada deg dega ah ee khartuum ayaa dilay saddex iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan afartan qof sida ay xaddii ku warantay saxadda maanta ay sheegeen gudiyada gurmadka ee caasimada suudan bayaankan oo lagu faafiyey boggooda rasmiga ee barta facebook kooxda gudiyada gurmadka oo naftooda ku tilmaamay inay yihiin dhalinyaro isxilqaantay si ay u bixiyaan gargaar bini'aadanimo oo lagu taageerayo dadka rayidka ee ku waxyoolobay dagaalka suudan suuqa la duqeeyey ayaa ku yaala aaga gacanta ku hayaan ciidamada taageerada degdega ah oo ku dhow xerada ugu weyn ay ciidankaasi ku leeyihiin magaalada khartuum intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigtay dib u dayactirka dhismaha garoomada kala duwan ee ay ka kooban tahay tuulada ciyaaraha ee staadium muqdisho taas oo ay dhismaheeda iska kaashanayaan xukuumadda soomaaliya iyo ganacsato dhallinyaro ah warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta dhagax dhigay dhismo lagu dayactirayo ilaa sagaal garoon oo ka mida tuulada ciyaaraha ee staadium muqdisho taas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay shaqaynaysay oo qura qaybta garoonka kubadda cagta waxaana lagu wadaa in iminka la dayactiro garoomada kale ee staadium muqdisho kuwaasoy ka mid yihiin garoonka kubadda laliska kolayga teeniska dabaasha kubadda gacanta kubadda miiska iyo kuwo kale howshan dayactirka garoomada staadium muqdisho ayaa waxaa iska kaashanaya xukuumadda soomaaliya iyo dhallinyaro ganacsato ah madasha dhagax dhigga ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre oo ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dib u dayactirka garoomada kala duwan ee tuulada ciyaaraha ee staadium muqdisho waxaan rabnaa mudan ra-iisul wasaare maanta inaad halkan noogu dhagax dhigto mashruucan weyne dib u soo nooleynta guud ahaan tuulada cayaaraha ee garoomadiisa burbursan qeybihiisa mataqaanaa ilaa iyo garoomo sagaal ku dhow laga dhisi doono hadduu ilaa yidhaahdo mashruucan wuxuu aada mataqaanaa qeyb uga noqon doonaa horumarinta sboortiska dalka hadduu ilaa yidhahdo kan waa bilow waxaan rajaynaynaa insha allah guud ahaan xarumaha sboortiska dalkana sidaan si lamida isku tashi bulsho inaan ku dhisi doono hadduu ilaa yihahdo monresuare waxaan rabaa inaan halkaan marka uga mahad celiyo marka hore guddoomiyaha warta nabadda guddoomiye seenu xabse iyo bulshadeedaba oo qayb weyn naga siiyey garoonkan inaan ku dhiirano maanta aadna noola fududeeyo howlahan quruxda badan ee maanta aan ku dhiiranayn inaan dhagax dhigno sidaas lamida guddoomiyaha waxay ka mid ahayd dadkii markii garoonkan laga saarayey amisom maxaa la dhahaa iyaguna maxay tole qaybta weyn ka ahaa garoonkan in ay bulshada kusoo laabata gacantooda maanta garoonka waxaa ka nool kubadda cagta keliya hadduu ilaa yihahdo marka maanta waxaan rabnaa mudan ra-isulwasaare saad noogu daafurtay in ay u socoto hadduu ilaa yihahdo qorshahan sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa goobta ka sheegay in qorshayaasha dowladda ay ka mid tahay horumarinta isboortiga oo qayb ka ah arrimaha ay ahmiyadda siiyaan dhallinyarada soomaaliyeed maantana waxaan ku joognaa dhismaha in dib loo habeeyo loo dayactiro loo dhiso tuuladii ciyaaraha ee stadium muqdisho oo horumar aad iyo aada u weyn innagu ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed iyo horumarinta sboortska soomaaliyeed ayaa ka mid ah annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii cayaaraha kubadda cagta ee waaga dhaweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir stadium kenan muqdisho waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradu cayaaraha taasi waxay abuurtay dareen ah inay laga maarmaan tahay in dhallinyarada soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca sboortska marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha ee cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsannay qaybihii kale ee ay basketboolka iyo volleyboolka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu uu lahaan jiray ee dowladdeennii hore ay hirgelisay ee shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib daro innagu aynu iska burburinay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhinaca kale arrin aada u qiimo badan ku tilmaamay in garoonka lagu dhiso iskaashi dhex maray dowladda iyo ganacsato soomaaliyeed intaas iyadoo jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan inay bilaabatay iskaashigii xukuumadda iyo ganacsatada soomaaliyeed waxaa runtii ammaan mudan ganacsatadii soomaaliyeed oo mashruuca intaa la-eg ee aadka u weyn aad aragtaan oo ay millions of dollars ku baxayso in ay hirgelin doonaan dhallinyaro soomaaliyeed oo ganacsata oo aan cid kale aysan hirgelin oo ayagu ay dhisi doonaan oo ay lacagtooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan marka waa iskaashi iyo wada shaqayn bilaabatay oo ka dhaxaysa dawladda iyo private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee maxalligaa ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin marka wiilashaas dhallinyaradaa waan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin tallaabo geesinimada ayaa qaadeen idinkana faa'iido idiin ah dadkana dhallinyarada soomaaliyeedna faa'iido u ah dawladda faa'iido u ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaanna faa'iido u ah marka waan u mahadcelinaynaa waana arrintaan hadda bilownay oo insha allah aan isugu tashanayno innaga dawladdeenna iyo shacabkeennu inay dalkooda dhistaan iyagoo wada jiraan waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaaha idhaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dee isboortigiis ama isboortiskii iyo hiwaayaadkii dhallinyaradeena in la hormariyo garoomada lagu wado in la dayactiro ee tuulada ciyaaraha istaadiyo muqdisho ayaan shaqaynin wixii ka dambeeyey burburkii xukuumadda dhexe ee soomaaliya marka laga reebo qaybta kubadda cagta oo dhowaan lagu qabtay tartankii maamul goboleedyada dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts reediyo baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xaaladda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa kaacsan maanta kadib markii habeennimadii xalay lagu dilay dhallinyaro ka tirsan askarta dowladda soomaaliya warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o e da cabdirasaaq catoosh
dibadbaxa oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa looga soo horjeeday fal dil oo habeennimadii xalay ka dhacay gudaha degmada afgooye kaasoo loo geystay afar dhallinyaro oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda iyo booliiska soomaaliya lama oga sababta rasmiga ee ka dambaysa dilka ciidamadan balse koox hubaysan oo ka yimid dhinaca magaalada muqdisho ayaa weeraray goob ay ku sugnaayeen ciidamadan kadibna toogasho ku dilay sidoo kale farkan lagu weeraray askartan ku sugnaa degmada afgooye waxaa ku dhaawacmay laba qofood oo rayid ah qaar ka mid a banaanbaxayaasha ayaa ka hadlay dareenkooda waxaan ka eedooye dhalinyarta deegaankan dhaladii oo saraakiil eh oo ilmahosha saraakiil ee maamulka ka mid ah in habeenima meeshoo la soo dhiyo oo la soo beegsado inay shaqa la qabsadaan shaqadiina markii bogaan awlaaddiiina midmid iyan dilaan labadii qoli dawladda siisii dawladda iyo awlaaddii intii hubka haysatay ina meeshoo la gabar tilmaamaysadoo la laleeyo arday iyo ilmo yaryar iyo hooyooyin oo gurishoo jiifada in la dhammaayo war iska dhaafa cabsidaysay milinkaanka jirtaan war bannaanka soo wada baxa war soo wada baxa xaafadaha ka soo wada baxa sucuurtii muujiya nabadoon maadey oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada afgooye ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin dhibaatada joogtada ee lagu haya shacabka iyo ciidamada degmada afgooye
meeshan walaanan roognay ambaan iskinka koynay dulmi oo ka dhihi degmada afgooye weligay iska dhihi jiri laakiin hadda koo oo waxaa waaye bannaan cad iska yaalo oo beegsi ah waaye waana iska dhiyay degmada afgooye ee wakhtiga hadda laka jira aragoo un hayne dhaabku wala la anwadana aragoo un hayne dulmiga lanii haayana aragoo un hayne xaaladda degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa weli kacsan inkastoo maamulka koonfur galbeed uusan weli ka hadlin falka lagu toogtay askarta booliska iyo nabad sugidda ee ku sugnaa degmada afgooye mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a taliska booliska ee soomaaliya ayaa amar uu soo saaray ku sheegay in laga bilaabo axadda maanta ah la mamnuucay isticmaalka bacaha ay dadku ku adeegtaan ciddii aan u hoggaansamin amarkaasna tallaabo sharci ah laga qaadi doono sidoo kale taliska booliska ayaa faahfaahin ka bixiyey dad ay u soo qabqabteen in ay jebiyeen amar lagu mamnuucay in rasaas cirka loo rido si loogu dabaaldego warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal amarkan lagu joojinayo bacda ayay dowladda soomaaliya dhowaan soo saartay kadib daraasaad ay samaysay wasaaradda deegaanka laakiin iibka bacda ayaa weli halkiisa ka sii socday afhayeenka taliska booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa mar kale ku dhawaaqay in wixii axadda maanta ah ka dambeeya aan bacda la isticmaali karin isagoo tilmaamay inay horseedayso waxyeelo soo gaarta deegaanka iyo dhirta afhayeenka ayaa u digay ganacsatada iyo dadka isticmaala bacda haddii ay jebiyaan amarkaasi inay ka qaadayaan tallaabo sharci ah oo halis gelin karta ganacsigooda waxaan ka xunnahay in ganacsatada waaweyn ee suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho weliba kuwooda horumarsan ay weli ka dhega adeegayaan ama awaamiirta wasaaradda iyo taliska ciidanka booliiska soomaalida ay soo saareen oo ah waxyaabaha deegaanka iyo dadka aan faa'iidada u lahayn in la mamnuucay aana la isticmaali karin oo ay koow ka tahay bacda wixii ka dambeeya subaxa axadda oo beri ah ciidanka waxay tallaabo sharciga ka qaadi doonaan suuq walba oo lagu arko inuu isticmaalayo bac waxaan oga digaynaa suuqyada waaweyn ee caanka ah inay ka digtoonaadaan isticmaalka bacda hadday joojin waayaan ganacsigooda hakadgeli doona awaamiira la duldhigi doonaa waktigayna qaadan doontaa yuusan wakti kaaga lumin ganacsigaaga lumin sidaa darteed u hoggaansan awaamiirta ka soo baxda dowladda bac waa mamnuuc lama isticmaali karo lamana adeegsan karo aalad ka duwanay keentay wasaaradda deegaanka oo ay soomaalida iyo ganacsatadaba xur oga dhigtay inay keensadaan taasoo ah in la isticmaalo aaladaha bacyaha ka roon oo nacfiga u leh bulshada bacdu waxay dhibaysaa dadka iyo deegaanka waxay baabi'inaysaa dhirta ganacsatada soomaaliyeed intii loo dhimri kara la wacyigeli kara waa la wacyigeli wixii hadda ka dambeeya waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah walaal ganacsigaaga yuusan hakad u gelin sidaa darteed ka digtoonaaw isticmaalka bacdu waa mamnuuc mana lagaa aqbali doono mana lagaa sii aqbalaa inaad tiraahdo inta ii taallaan waxaan ku bixinaa si aan u dhibaateeya muwaadinkeygi ayaan ka sii gadanaa cid laga yeelayaa ma jirto bac mamnuuc waaye wixii hadda ka dambeeya ciddii lagu arkan ciidanka ganaaxna waa ku dhacayaa ganacsigana waa la xirayaa tallaabo sharcian laga qaadi doonaa dhinaca kale afhayeenka booliska cabdifataax ayaa faahfaahin ka bixiyey dad ay u soo qabqabteen inay cirka u rideen rasaas xoog leh si ay ugu dabaaldegaan maalinta calanka kuwaasoo uu sheegay inay jebiyeen amar lagu mamnuucay in dabridis la sameeyo si loo dabaaldego wuxuu sheegay in rasaasta la rida ay dhibaato soo gaarsiin karto dadka wixii khasaare ah ee ka dhashay xabadihii xalina ay kula xisaabtamayaan dadkii riday ee ay u soo qabteen iyo kuwo uu sheegay inay hadda ku daba jiraan
xalay qolo gaar ah oo dabaaldegaysaa waxay isticmaashay rasaas bilaa caqli ah sidaa darteed dadna waa loo soo qabqabtay ciid walba ee ku sugan magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalkaba dabaaldeg ayadoo lagu sheegayo rasaas nool lama ridi karo ciddii ridana waxay qaadi doontaa mas-uuliyadda wixii ka dhasha sida hadda kuwa xiranba ay u qaadi doonaan wixii mas-uuliyadaha xali ka dhashay wixii ay sameeyeen waa la dabaaldegi karaa cid walba noocay rabtay u dabaaldegi kartaa laakiin waxaa dheeri ah oo aan wax aan la aqbali karin ah rasaas nool in la rido ayadoo lagu sheegaya in la dabaaldegayo qof kasta ee rasaas nool rida asagoo ku sheegaya inuu dabaaldegayo haddii cirifka cirif wax ka dhacaan ama ruux muwaadin soomaaliyed uu wax ku noqdo mas-uuliyadiisa asagaa qaaday asagaana kula xisaabtamayna kuwa xiran ee aan xalay qabanay iyo kuwa hadda aan ku raad joognana waxay qaadi doonaan wixii mas-uuliyada xalay ka dhashay xabad ama dhaawac ama dhimasho wixii magaalada muqdisho ka dhacay waxaan uga digaynaa bulshada soomaaliyeed rasaas nool dabaaldeg ma noqoto qofaa ku dhimanayo waa soo aragnay waan ku soo jirnay muddo dabaaldeg wax walbaa kuu furan inaad damaashaado inaad heesto inaad dhiisha kuu furan wax walboo cirka loo tuura waa ogtiin graafiga ay ku soo laabanaysa sidaa darteed muwaadin kasta waxaan ku wargelinaynaa dabaaldeg laakiin rasaas nool waa mamnuuc kowda luuliya waa la hirgeliyey ciid walboo aad dabaaldegaysana waxaa uga digaynaa inaanan laguma marsiyood karin waxaan u dabaaldegaya calan sidaasaa rasaas u riday
dabaaldegyada maalmaha xorriyadda ciidanka calanka guulaha doorashooyinka iyo aroosyada ayaa gudaha soomaaliya badankood lagu muujiyaa rasaas xoog leh oo cirka loo rido taasoo mararka qaar ay dad waxyeello ka soo gaarto halka qaar kalena ay ka argagaxaan dhawaqa xabadaha dhacaya ogaalla-aantooda darteed lama ogaa sida dowladda soomaaliya ay ku suuragelin karto inay ku joojiso habdhaqankaasi qori isugufaanka ah oo muddo dheer ka soo jiray dalka
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a deegaanada waqooyiga ka xiga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo ay ku barakaceen kumanaan beereley ah iyo xoolo dhaqato ayaa waayadii dambe halkaasi ku wajahayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin helidda biyo nadiif ah oo ay cabbaan baaqiyo isdaba joog ah oo ay in muddo ah dirayeen ayaa ugu dambayntii deegaanadaasi waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo biyogelin ah oo ay ka faa'iidaysan doonaan ku dhowaad soddon kun oo qof si ay uga baxaan caqabadaha ka haystay biyaha faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad mashruucan biyogelinta ahi ee loo sameynayo dadka ku dhaqan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo ee u badan dadka barakacayaasha ahi ee ku soo barakacay fatahaadihii iyo sidoo kale abaarihii baasanaa ee gobolka ku dhuftay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland waxa uu sheegay in mashruucan loogu talagalay in ay biyo lagu gaarsiiyo dadka ku dhaqan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo halkaas oo dhibaato baahsan oo dhanka adeega biyaha ahi ay ka jirta deegaanadaasi waxaan maanta halkan ku dhacadhigaynaa annagoo ka wakiila madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan iyo dhammaan xukuumadda kanaalkii weynaa ee luglow eriya ee buulabartire oo loogu talagalay inay ka faa'iidaysato ugu yaraan labaatan kun soddon kun oo qoys oo soomaali ah hadday tahay beero hadday tahay xoolo hadday tahay cabbitaan hadday tahay nolol magaalo muddo badan baa kanaalkan lagu qariibay shan sannadood baan daba joognay ilaahay baa ku mahadsan inoo suurageliya maanta in shaqadiisii maanta la dhagax dhigo oo la bilaabo waxaan rajaynaynaa kuwo kale oo isaga la mida ama ka sii baaxad weyn in dalka laga hirgeliyo ujeeddadu ay dowladdu leedahay waxaa weeye webigiiyo geedaha madow inoo maraya dowladda jubbaland kuma qanacsana waxaa halkaa ka muuqda afartanka kun kontonka kun ee qoys ee maanta luglow iyo eriyadeeda ku dayacanee soomaaliyeed ayadoo arrintaa ka duulaysaa juhdi badan la geliyey laga bilaabo madaxweyne ilaa wasiirrada ku shaqada leh in kanaalkaani uu suura galo ilaahayna waa suurageliyey waxaan rajaynayaa in laga axmed xuseen barake wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha jubbaland ayaa dhankiisa bogaadiyey mashruucan kaas oo uu sheegay in uu qayb ka yahay mashaariicii loogu talagalay in lagu horumariyo dadka barakacayaasha ahi iyo sidoo kale kuwa beeralayda ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo farxad weyn bay noo tahay maanta inaan dhagaxdhigan wasaaradda beeraha kala soo qayb galno waxaan ku darayaa oo wasiiradu intii hore ay sheegeen ma raba inaan ku dardare mashruucan wuxuu qayb ka yahay mashruuca guud ee horumarinta dalku qayb ka yahay mashaariic national development plan la dhaha oo dowladda federaalka ay qoondaysay oo dalka la rabo in looga saaro emergencyga waxyaalahan uun la leeyahay humanitarian weeye yuu- yuu yuu qayb ka yahay marka xalka waa horuu qayb ka yahay intannadan hadda iyo ragga kale ee xukuumadda ku jira waxaan wakhti badan gelinnay in horta la- meel gooni ah oo dadka barakacayaasha ah loo qoondeeyo oo dhul laga siiyo wasaaraddana liidka ka ahayd howlaha guud waxaan u malaynayaa qoys kaste tarty by twenty dhul ah yaa loo qoondeeyey lix wasaaradood oon annaga qayb ka nahay yaa waxaa la yidhi howshaa fuliya wasaaradda beeraha qaybteedii waa tanaa way wadaa taa tii howlaha guud guryahan aad arkaysaane faraha badan bay dhisaysaa een, master plan bay dhulka gelisay waddooyin bay jeexday biyaha maanta meeshan weli wax way ka jirjiraan laakiin waa meeshii ugu horraysay ee biyo haysata biyo weliba nadiifa oo ka macaan biyaha kismaayo waxaan u malaynayaa kow iyo labaatan ceel yaan webiga qarkiisa ka qodnay system dhan oo biyaha lagu nadiifiyaa webiga korkiisa yaan ka samaynay halkaa hadda hortanada waxaad ku arkaysaan haan weyn baan ka dhisaynaa oo may kuwa yanyanka maaha midda ka midigaysan haan weyn oo birta dhinaca ka ah oo laba milyan iyo shan boqol oo litir oo biyo ah problemka ugu badan hadda wuxuu ka jiraa biyihii waan haynaa weelkii lagu shubeeyey baa problem ka jiray cabdiwahaab axmed ismaaciil oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska jubbaland ayaa dhankiisa ka hadlay ahamiyadda mashruucan uu leeyahay bulshada deegaanka ku nool kanaalkan waa lix kilomitir lixda kilomitir marka een, baaxadda uu leeyahay waad wada dareemi kartaan marka waxaan rabnaa lixdaa kilomitir ee kanaalkaasi uu marayo iyo intii kale oo lasii gaarsiin karaba inaan ka faa'iidaysanno oo aynaan ka dhiganin kanaal baa la soo geliyay waxaan u malaynayaa deegaankan hadda aan joogno intaas oo biyomareen oo kanaallo oo kala duwan ayaa hadda laga helaya oo ku jira haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay ogamaynaan faa'iidaysanin waxaan rabaa marka kanaalkan wuu ka duwan yahay kuwii hore waxaan rabnaa inuu ka weynaado beer iyo labo cabitaan intaba inuu ka weynaado uu noqdo masha- mashruuc weyn oo dadka deegaanka ku nool oo baaxadisa aad aragtaan oo intaasoo kilomitir hadda buuxa inay ka faa'iidaystaan oo ay ka baxaan bacahan xun iyo jeengadaha ay ku jiraan oo qaxootiga ah oo hay-ado wax laga sugo deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo oo ay ku soo barakaceen barakacayaasha ugu badnaa islamar ahaantaana isugu jira dad beeralay ah oo beeruhu ay ka baabi'iyeen fatahaadihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay sanadkii tegey iyo sidoo kale dadka ay sida weyn u saameeyeen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay ayaa haatan waxa ay jubbaland bilowday in dadka deegaanadaasi ay helaan mashaariicio kala duwan oo horumarineed si dadka deegaanadaasi ay u noqdaan kuwo deegaana islamar ahaantaana ay fashaan beerahooda ayna dhaqdaan xoolahooda waxaana mashruucan uu qayb ka yahay mashaariicyada horumarineed ee ka soconaya deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo inala socodsiinayo nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal khamiistii aanu ka soo gudubnay ee tobankii bishan oktoobar ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka waxaa soomaaliya iyo meelo badan oo caalamka ah laga xusay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda khubarada caafimaadka ayaa sheegay in sannadahan dambe guud ahaan caalamka ay ku soo badanayeen cudurrada ku dhaca dhimirka haddaba waa sidee heerka xanuunnada maskaxda ee soomaaliya ee xilligan waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti iigu ah doktar cabdiraxmaan cali cawaale doktar xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee xabeeb ee ka howlgasha soomaaliya doktar xabeeb waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowaahay walaalkay nuur bukhaari waa madsantay adiga iyo v o a maasha allah Een, toddobaadkan waxaa laga xusay caalamka maalinta xanuunada dhimirka adduunka ee soomaaliya sidee ugu xusteen sanadkan
aad iyo aad baad mahadsan tahay tobanka oktoobar sanad kasta caalamka waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka waxay waxayna soo bilaabatay marka uu hadlayo universal caalamiyan waxay soo bilaabatay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii runtii waa maalin wacyigelin waa maalin waxbarasho iyo buraarujin loo sameeyo waddan kasta dad dadkiisa laguna buraarujinayo cudurada ku dhaca caafimaadka maskaxda soomaaliya meelo badan baa laga cusay annagana haddaan nahay xafiad mental health organization xaflad weyn ayaan ku qabanay cisbitaalka ugu weyn soomaaliya ee ku yaala darkeley degmada darkeley magaalada muqdisho oo runtii saddex boqol iyo labaatan iyo laba bukaan ay isku jiraan rag iyo dumar isugu jira oo runtii looga hadlay maalintaas micnaha ay leedahay iyo sida loo baahan yahay dhammaan bulshada inay ugu qayb galaan una istaagaan daryeelka bukaanada qaba cudurada dhimirka soomaaliya oo lagu tilmaamay adduunka wadanka ugu badan tirada ugu badan ee la daran xanuunada dhimirka doctor xabeeb muddo badan ayaad kusoo jirtay howshan waxaadna ka mid tahay khubarada cudurada maanka ee soomaaliya marka maxaan ku tilmaami karnaa waqtilxaadirkan xaaladda xanuunada dhimirka ee soomaaliya
wallaahi inay jadal sameeyo cabir waxaan maqli jirnay kolera outbreak watry diareye outbreak malaria outbreak misus jadeeco misus outbreak aan maqli jirnay aniga maanta xaaladda caafimaadka maskaxda dalkaena waxaan ku tilmaami lahaa mental disorders outbreak sababtoo ah sida cudurkiisa marka oo la qaajirayay ayaad wallaahi moodaa maanta min ka soo bilaab laas caseer ilaa laas camboni runtii waa wax lala yaabo waxaa la keenayaa qoysas baa bilowda qoysas in la keeno laba isnaatay saddex isnaatay afar isnaatay sida xanuunkii safmarka oo kale taas ayaan ku qiyaasi lahaa waxay taagan tahay meel ay faraha ka baxday oo aan waxba laga qaban karin xaaladaas waa xaalad walwalkeeda leh oo hadaad ka dhawaajisay in xitaa qoysas isla dhashay ama dad isla dhashay la keenayo xarumaha caafimaadka marka maxay tahay sababta
sababta waxay tahay waddankeenna wuxuu soo maray qolaaduu soo maray dagaal suka ayuu soo maray barakac ayuu soo maray abaabare iyo daadad iyo fatahaadyo ayuu soo maray qolaadii oo weli haatan lala jibaarantay oo hataa laga baqayo waxyaabo badan markii waddanka ruwanda uu ka dhacay xasuuq tolsayda ka dhacay hutu iyo tutsi mar alla markuu dagaalka istaagay madaxdii dalka qabsatay oo ugu horreeyey madaxweynaha ruwanda maxaad codsanaysaa isagoo la hadlayo warbaahinta iyo weriyayaasha caalamka iyo gudaha waxaan codsanaa wuu yidhi mental healthy campaign olaha caafimaadka maskaxda dumarkaas ayaan codsanaa wuu yidhi laakiin soomaaliya madaxdii soo martay weli ma aysan codsan caafimaadka maskaxda dalka taas ayaa ugu wacan sababtoo ah hay-adaha samafalka caalamiga iyo united nationka waxay rabaan waxa la yidhaaho political commitment in mental health siyaasad cad oo gaal u ah caafimaadka maskaxda siyaasadaasna waxay ku xiran tahay inuu ka hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne ra-iisul wasaare xamse labada guddoomiye aqalka sare ee baarlamaanka marka runtii haddii ay mar ka hadlaan oo ay dhahaan waxa laga qabto xaaladaas wax weyn ayaa laga qaban karaa gurmad ayaa la samayn karaa barnaamijka hadda la leeyahay damal caafimaad hadda mantaleelta kama aragnaba haddaa xaruntaanka aan joogo oon saacadaan ka shaqaynayo saddex boqol iyo laba iyo labaatan bukaan baa ku jirta wasiirka caafimaadka wax badan wuu ka hadlay laakiin caalamka waxay aqoonsan yihiin madaxda boqol sano ee qaranka waanu mahadcelinayaa wasiirka caafimaadka doctor cali xaaji aadan oo runtii wax badan ka hadlay laakiin wasiirka levelkiisa gurmad caafimaad oo dalka mindas codseen ilaa daskaboni ma loo qaadan karo waa inuu madaxweynaha ka hadlaa beriba ministarka waa inuu ka hadlaa waa inuu ka hadlaan baarlamaanka
waay marka xanuunada dhimirka ee aad sheegtay noocyada ugu badan haddii aad noo faahfaahiso noocyada aad aragtaan
waaw hadda waxaa aad ugu badan xaaladaha lagu magacaabo ama ay sababaan stresska iyo dhibaatooyinka maanta dadka ka jira ay ugu horeyso shaqala-aantii ay ugu horeyso maaragtay colaadan shaqala-aantii abaartii oo ardadii oo hadda jamacadaha dhiganayay saameyn weyn ayuu hadda xanuunka ku yeeshay ma aha xanuunada ku dhaca dhimirka qofka inuu duulo inuu buubo inuu dharka dhigto inuu qaaqayliyo inuu caytamo inuu dagaalamo way ka baahad weyn tahay haatan waxaa aad ugu badan xaalada lagu magacaaba bosti traumatic stress disorderka welwelka cabsida hadda qofkii oo wax baranayo shaqaysanayo caadi ah bulshadiisa ku dhex jiro oo uusan luminin xaqiiqa uusan luminin daabashada xaqiiqda uusan lumin caadi uu yahay ayaa haddana welbal welwel walbahaar cabsi inuu hataa waxbarashadii joojiyo guriga iska joogo shaqadii inuu joojiyo iyo xanuunka liidaha depressionka ayaa horta aad iyo aad haatan u badan kamana yara kuwa kale ay ugu horeeyaan in xanuunka psychosiska sida skisofreniyada maaniyada iyo xanuunadan kale sida dementia oy waayeelada hataa xusuus liida ay ku soo badatay iyo developmental disorder caruurtan aan hadli karin autismka qaba qaba mental retardation-ka qaba ebilibsiga qalalka qaba qalalka oo ah xanuun si sahal loo daweyn karo oo runtii in ka badan shan iyo toban kun aan marayno hadda oo qaarkood jaamacadaha ee bas dadkii laga daaweeyey ay marayaan oo ku dhacaa neurological disorder a neerfaha ku dhacaa marka walaalow shitadii way u badan tahay way badan tahay dowlad keligeedna wax kama qaban karto waxaan u baahan nahay gurmad caalami ah united nationska w h o unicef ee yeelaha samafalka caalamiga doctor xeeb wa waa mahadsan tahay marka laga hadlayo dagaalada sokeeye soomaaliya waxaan ognahay in dagaalo sokeeye ay ka dhaceen welina ay qaraxyo inkastoo ay yaraadeen wadanka meelaha qaar laga sheegayo marka qaraxyada iyo madaafiicda dowr ma ka ciyaarayaan cudurada maanka ku dhaca intaas aad sheegtay oo lagu daray qaadkii xashiishkii iyo kariin labadii kuu soo galay dalka ee la yidhaaho tramadol oo waddankan aad joogto maraykanka illegal ka ah sharci daro oo qofkii lagu arko labaatan sano oo xarig ah tramadol waa brandy of morphine iyo caalaqii macmalkii kamligii iyo dagaaladii colaadii barakicii shaqala-aantii waxaasoo miiran ayaa maanta sabab u ah in soomaaliya ay noqoto waddanka dadka ugu tirada badan ee la dhiban cudurada ku dhaca dhimirka ay ku nool yihiin sidaas ayaa hay-adda caafimaadka adduunka u diiwaan gasha
waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo marka hore magacaygu waa abdulqaadir yuusuf oo jooga minneabolis doctor xabeeb waxaan weydiinayaa daraasadaha qaar ee muujiyey in soomaaliya ay kusoo badanayaan dadka qaba xanuunada dhimirka gaar ahaan cudurada welwelka iyo troomada loo yaqaan maxaa ugu wacan sidayse dadkaasi ku heli karaan daryeel caafimaad dhacakay aad ayuu u maadsan yahay waa runtaa waa sidaa noqontaa wariye nur bukhaari iyo v o ada aan u sheegnay xanuunadaas walwalka qabsida oo taraamada ah ayaa ah kuwa haatan badana dadka hadda ay fahmeen dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda inaysan doorkooda ahayn oo keliya dadka waalida ay u yaqaaniin psychosiska balse ay yihiin xanuunada nafsiga ah hadda ayay barteen ay cisbitaallada imaanayaan waxaana uu walaalow shaqala-aanta baadi ee dalka ka jirta iyo jaamacadihii toddobaatan jaamacadood ayaa ku taalla muqdisho oo sidii warshadii u soo saarayo muxuu ahaa professionalka kala duwan hadday yihiin dhakhaatiirtii hadday yihiin business administrationkii hadday yihiin accountankii hadday yihiin social work hadday yihiin agriculture and veterinary hadday yihiin runtii shaqaladan baa wadanaysa waxaad arkaysaa dhakhtar wata buleetooyin waa dhakhtar afar lix sano jaamacad ka soo baxay wuxuu wataa bulaato wataa wuxuu ku wareegayaa xaafadaha iyo guryaha wuxuu qorayaa biyihii ayuu qorayaa biyihii inta kilowaad oo biyo uu qofkan halay qaar waxay noqdeen waxay u shaqeeyaan korontada ay u shaqeeyaan taasi waxay ku tusinaysaa in ninkii intaa wax la soo bariyey dariska aragtay ku soo baxay ee maanta low level u shaqaynaya waa dareemi kartaa dhibaatada ka jirta dalka marka shaqala-aanta ugu horeyso nabadgelya xumada ugu horeyso waxaas oo dhan ayaa keenaya abaartii muxuu ahaa waxaas oo dhan baa keenaysa marka aad baad u mahadsantahay
waa mahadsantahay adigana ee dhegeysto kale ayaa isna doonayay inuu su-aashan ku weydiiyo soo dhowo walaal
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cadow jooga nairobi kenya doctor xabeeb waxaan weydiin lahaa soomaalida qaar ayaa xanuunada dhimirka ku sheega jinni ama in qofka uu jinni ku dhacay qaar ayaa silsilado ku xira dhibanaha arintaasi dhibaato intee la eg ayaad kala kulantaan
markii ugu horeysay ee aan ka furay psychiatric hospital xamar aan ka furay arunta daaweynta xanuunada ku dhacmaanka waxay ahayd afar iyo labaatankii novembar ayay ahayd labada kun iyo shantii muqdisho xilligaas laba dhurwaa ayaa ku xiraa labadaa dhurwaa ayaa ehelka ama faamiliga waxay raadinayeen iyo u tegayeen ownerka milkilaha dhurwaaga milkilaha dhurwaaga waxaa la siinaa todoba boqoloo kun oo shilin soomaali ah ogow xilligaas doolarka wuxuu marayay lix doolar lix boqol boqolkii doolar lix boqol la sarfay todoba boqol aa la siinayay soomaalida ilaa hadda aad kuwaa aad ka dawaajisay qofka xaroorsan waxay aaminsan yihiin in uu ku dhacay jinni jinni jinnina durwaaga uu ka adag yahay oo soomaalida waxay ku alqabsadaan jinniga jinniga dhurwaagu waa waa jinni arag marka soomaalida qofka xanuunsan waxa ayan jinni inoo hayo taas aqoon darridaas ayaa keentay marka inay taas aaminaan oo la garaaco goobaha dhaqanka la geeyo sanka wax daraha looga shubo oo ay dadka ku baaba'aan marka hadda waa ku soo dadaalnay dadka hadda boqolkiiba waxaan dhihi karnaa toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo sagaal in ay mii iyo magaalo in daryeelkii aan fidinay meel kasta u gaaray dad kale ay ogaadeen in si fudud qaabka sayniska loo daaweyn karo xanuunada ku dhasha dhimirka waayo doctor xabeeb haddadan aan hadlayno waxaa laga yaabaa in dhallinyaro ama dad waaweyn oo xanuunsan oo qabo xanuunada dhimirka ay silsilado ku xiran yihiin meelo ka mid ah soomaaliya marka arintaasi sidee ayaad uga wacyigelin kartaan dadka dadka buka silsiladaha ku xira ee uga sii dara xaaladooda caafimaad aad iyo baad mahadsan tahay wuxuu xusuustaa wuxuu samaynay markan arrintaas aad ka dhawaajisay hadda waxaan xasuustay mashruuc aan u bixinay jain jain free mobile ee xalad psychiatry in aan samaynay hadda koor oo aan aniga hogaamin jiray waxaan aadi jirnay tuulooyinka fogfog waxaan xusuustaa jalaksi tuuri sideed iyo toban sideed iyo toban kilomitr u jirta inaan ugu tagnay wiil la yidhaahdo cabdinuur cumar yaxye oo geed ku xiran isagoo qaawan ka nigis ama kastuumo ama buume hataa ma wadan isoo qaawan todoba sana ayuu geedkaas ku xiran yahay diris ma leh cid u dhow ma leh waa keligiis geedkii caleentuu ka dhameeyey saxaraduu cunaya caleentuu cunaa kadibna saxaradiisuu cunaa silsiladii yaa alla ayaa nagu soo furay dad badan oo noocaas ah ayaa u baahan maanta in laysku xilqaamo oo loo sameeyo mobile team game free marka runtii waa muhiim in la booqdo dadkaas tuulooyinka fogfog iska daa tuulooyinka muqdisho keliya ayaa maanta inta ku xiran ka badan kun iyo shan boqol ilaa laba kun marka annaga private baan nahay dowladdiina way tabar yar tahay marka waa in communitiga ay iscaadiyaan sidaas ayaa looga bixi karaa waa mahadsan tahay waayo adiga oo soo kobay gabagabadii ayaan maraynaa caqabadaha ugu waaweyn ee idin haysta dhakhaatiirtiinan ka shaqeeya arrintan maxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn midda ugu daran waa no mental healthy man power waxaa aad ugu yar dalkeenna dhakhaatiirta takhasuska ku ah cudurada ku dhaca in ee la yidhaahdo afka khalaad psychiatric psychiatric oo oo dhakhtara kalkaaliya ama psychiatric nurse social work nurse aad ay nagu yar yihiin waxaan u baahanahay addaanka yaastay ka soo bilow ninkaas kamboni ilaa laas caseer waxaan u baahanahay ugu yaraan in loo tababaro toban kun oo dhakhtar iyo labaatan kun oo psychiatric nurse iyo toddon kun oo social work ah walaalow wax kastaba aqoonta aqoonta ayaa ugu muhiimsan iyo toban kun oo psychologist ah runtii dalka wuxuu baahan yahay halkaasaan ku celiyo baahida weyn oo maanta la haysato waa xirfadleyda takhasisku u ah caafimaadka maskaxda oon dalka ka jirin waxaan u baahannahay toban kun oo dhakhaatiir markay jaamacadaha ka soo baxaan takhasus ah oo master digrii ah ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay toban kun oo psychologist ah oo inmental health ah ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay labaatan kun oo psychiatric nurse ah waxaan u baahannahay soddon kun oo social work waan jeclaan lahaa arrintaas in aad u qaadataan niyuuska oo aad ku dartaan in lagu sii daro in madaxda sare ee qarankana ay ka hadlaan dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed sida madaxweynaha beriba masterka iyo guddoomiyayaasha baarlamaanka runtii maanta waxaan haynaa outbreak oo caafimaadka maskaxda ah wallahi labalabo afar afar qoyskii oo intaas gaxluusan yihiin ayaa la keenaya cisbitaalkii intaas ayaa aniga hadda maanta aan ku soo maaragtay aan aan dhiirigelina
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cali cawaale oo ku magac dheer doctor xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee xabeeb ee ka howlgasha soomaaliya wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegeystayaal waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha kale ee barnaamijka ka qaybgalay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ciidamada israa'iil ayaa sii ballaadhiyey howlgallada ay ka wadaan waqooyiga khaza iyada oo kaarayaashooduna ay gaadheen dacalka waqooyi ee magaalada islamarkaana ay duqeeyeen qaybo ka mid ah degmooyinka sheekh ridwaan taas oo ku qasabtay qoysas badan in ay guryahooda ka baxaan sida ay sheegeen dadka halkaasi degan warbixin ay wakaaladda wararka royters arrintani ka qortay waxaa inoo haya cabdilxakiim maxamuud shirwac dadka halkaasi ku nool ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay gaar u saareen beyt xanuun jabaaliya iyo weliba beytlaahiya oo ku yaala koonfurta fog ee magaalada kasa iyagoo xidhay isu socodka labada aaga marka laga reebay inay u oggolaadeen qoysaska raba inay ku baxaan amarka bixitaanka islamarkaana ay guryahooga ka tagaan sagaal maalmood ayay israa'iil howlgal weyn ka wadaa waqooyiga kasa warbaahinta ee xukuumadda xamaas maamusho ayaa ku warantay in duqaymaha israa'iil ay ku dhinteen ilaa iyo saddex boqol oo qof oo falastiiniyiin ah iyagoo intaasi ku sii daray in duqaymaha israa'iil ay ku samaynayso guryahay ee dadka rayidka ahi degan yihiin iyo weliba meelaha ay gabaadka ka dhigteen dadka barakacay looga golleeyahay in dadka deegaanka lagu qasbo inay ka baxaan kasa intaasi oo israa'iilna ay dhinaceeda dafirtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay kasa ayaa sheegtay in inka badan toban qof la xaqiijiyey inay ku dhinteen aaggaasi waqooyi iyadoo tobaneeyo kalena laga cabsi qabo inay ku dhinteen waddooyinka amaba ay ku hoos jiraan burburka guryaha aanay gaadhin kooxaha caafimaadku daanta waqooyi kasa oo ay deggan yihiin kala badha dadkii halkaasi ku noolaa ee laba milyan iyo saddexda boqoloo kun oo qof ahaa ayaa lagu duqeeyey wejigii koowaad ee gulufka halkaasi sannad ka hor kadib weerarkii bishii oktoobar israa'iil lagu qaaday ee ay ku dhinteen kun iyo labada boqoloo qof sidoo kalena ay kooxda ku kaxaysatay laba boqol iyo konton qof oo kale sannad kadib gulufka israa'iil ayay ku dhinteen labiyo afartan kun oo qof oo falastiiniyiina iyadoo boqolaal kale oo dadka halkaasi degganaana ay ku soo noqdeen dhinaca waqooyi oo burbursan israa'iil ayaa ciidamo dheeri ah dib ugu dirtay halkaasi toddobaad ka hor si ay xididada ugu siibaan dagaalyahanno ay sheegeen inay dib isugu habaynayaan weeraro dheeri ah oo ay ku soo qaadaan ururka xamaas ayaa dafiray in dagaalyahanadoodu ay dadka rayidka dhexdooda ka howlgalaan xiisadda ka taagan waqooyiga kasa ayaa barbar socota gulufa cirka iyo weliba dhulka oo israa'iil ay si gooniya uga wado furinta hore ee koonfurta dalka lubnaan taasi oo ka dhana xisbullah xilla howlgalka weyn oo uu ka socdo dhinaca waqooyi ayaa israa'iil sidoo kale duqaynaysa meelo kale oo ka mida marinka kasa wasaaradda caafimaadka ayaa ku warantay in ugu yaraan koob iyo toban qof ay ku dhinteen barqadan maanta axaddii kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ugu yaraan lix qof oo ku dhintay guri ku yaala xerada bureyj oo ka tirsan amaba ku taalla bartimaha marinka kasa militariga israa'iil ayaa war ay iyaguna maanta soo saareen ku sheegay in ciidamadooda ka howlgala guud ahaanba marinka kasa afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay ay weerareen ilaa iyo afartan bartilmaameed iyadoo ay ku dhinteen in ka badan tobaneeyo maleeshiya islaamik jihaad oo ah garabka hubaysan ee ururka xamaas iyo weliba qaybo yaryar oo ka mid ah ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay ciidamada israa'iil oo ku sugnaa jabaaliya iyo weliba meelo kaloo u dhadhow ay ku weerareen miinooyinka lidka kaarayaasha gantaallo iyo weliba garnaylada garabka laga tuuro saraakiil falastiiniyiin ah iyo weliba kuwo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay inaanay jirin meelo nabdoon oo ka mida kasa iyagoo sidoo kalena sheegay in ay dareen ka qabaan yaraanta cuntada shidaalka iyo weliba agabka caafimaadka ee waqooyiga kasaab islamarkaana intaasi si raaciyey inay jirto halis macaluul halkaasi ka dhacda dhinaca waqooyi ee marinka kasaab ayay maamulka israa'iiliyiintu sii daayeen labiyo toban falastiiniyiina oo la xidhay intii u socday howlgalka dhulku sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah oo ku sugan xuduudda dadkaasi la soo daayey ayaa ka cawday jirdil iyo weliba in si xun loola dhaqmay intii ay u xidhnaayeen israa'iil iyadoo israa'iilna dhinaceeda eedahaasi ay dafirtay amaba iska fogaysay
aad ayuu mahadsanya cabdixakiin maxamuud shurwac oo warbixintaasi nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay
Thank you. heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaneynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaan ilaalnahay sidaas iyo nabadgelyo